kani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efrimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacaddu haatan afrikada bari waxaay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyada maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena dhegeystayaal waxaa ka mid ah sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ku saabsan guurkii hore ee ku salaysnaa dhaqanka soomaalida iyo sida uu maanta yahay guurka
sodohda waxay ahayd qiimayn gaaraho la yaqaano sodoku oo daysna aabihii a wuxuu lahaa qiimayn iyo qodobo la yaqaano seedigu qiimayn gaar iyo qodobo la yaqaanuu lahaa gabadha dimaashadii sidoo kale lahayd mid waliba wuxuu lahaa muctamar iyo miligo gaar oo lagu yaqaano oo haddii allahaybay leeyahay aan waxna lagu dari karin waxna laga dhimi karin laakiin haddeerto intiiba way dhaafto xaaladdu waxay maraysaa inaan waxba la kala soocin
dhinacii muusigana waannu idiin haynaa heesii aan idinkugu tala gallay hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegtay in xukun dila ay ku fulisay shan qof oo lagu eedeeyey basaasnimo waxaana xukunkaas uu ka dhacay deegaanka kunyo barow ee gobolka shabeellada hoose khamiistii shalay sidaa ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab shantaa nin ee la tuugta ayaa da-doodu waxa ay u dhexaysay siddeed iyo labaatan iyo laba iyo konton al-shabaab oo aan soo bandhigana wax cadeymo ah ayaa sheegtay in raggaasi ay qirteen inay u basaasiyeen dowladaha maraykanka iyo soomaaliya al-shabaab ayaa dadka ay soo taagto maxkamadaheeda aan u ogolaanin qareen difaaca iyada oo dadka ka soo goostana ay sheegeen in xaakimkooda uu go-aan isagu uu ka gaaro marka qofkaasi lasoo dacweeyo ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka griiga ayaa maalintii saddexaad baaritaano ka sameeyey shalay aagga halka ay ku degtay doon weyn oo kuwa kalluumaysiga oo ay saaraayeen dad tahriibayaal ah iyadoo boqolaal rakaab ahna la la-yahay lagana cabsi qabo inay dhinteen dadaalka gurmadka ee habeen iyo maalinba ka socday xeebaha koonfurta griiga ayaa inkastoo ay yar tahay rajada laga qabo in la helo dad iyagu badbaaday ama meyd ayaa kadib markii aan cidno la helin tan iyo arbacadii toddobaatan iyo siddeed meyd ah lasoo saaray boqol iyo afar qofna lasoo badbaadiyey inta badan dadkii badbaaday ayaa waxaa loo raray hooyga muhaajiriinta ee u dhow atenes iyadoo laga soo raray meel baqaar ah oo lagu hayay dekedda koonfurta kalamata halkaasi oo qaraabadooda la sheegay inay isugu soo urureen si ay u raadiyaan dadkooda sagaal raga oo ka yimid masar oo da-dooda ay u dhexayso labaatan ilaa iyo afartan ayaa la xiray oo loo haysto eedeymo la xiriira dad tahriiban iyo ka qayb qaadasho ganacsi sharci darraa toddobiyo labaatan ka mid a dadkii badbaaday ayaa weli ku jira cusbitaalka sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay khamiistii shalay gobolka manitoba ee dalka canada shilkaasi ayaa waxa uu dhacay kadib markii ay isku dhaceen baabuur kuwa rarka culus qaada ah iyo bas yar oo ay la socdeen dad waayeela sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi canada oona sheegtay booliiska shilkan ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka mid yahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhaca dalkaasi kanada warkiina dhegeystayaal waa naga intaas duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka suuyaalka dhaqanka waa kan cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii suuyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada kalabaydh ee xarunta gobolka sool barnaamijkana waxaa marti noogu abwaan maxamed muuse ismaaciil oo ka mid a dadka dhaqanka sida weyn u yaqaana abwaanka ayaa ka sheekayn doona waayihii hore ee soomaalida iyo guurkii dhallinyarada iyo qoysaska soomaaliyeed siday u xidididi jireen ugu horreyn wuxuu ka sheekayn doona milgaha dadka soomaaliyeed iska lahayeen iyo waxyaabaha sida weyn loo ixtiraami jiray een abwaana kusoo dhowow v o a barnaamijka suuyaalka dhaqanka bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsan tahay saxiif cabdikariin sidaad sheegtayba sooyaalka iyo dhaqanku wuxuu lahaa taariikho badan waxyaalo badan uu soo maray iyo wejiyo badan oo kala duwan maantana meeshii u hooseysay buu taagan yahay saan aaminsanahay waayo waxaa laga tegey dhaqankii iyo milkihii iyo nidaamkii uu lahaa guurka soomaalidu guurka soomaalidu wejiyo fulahaa la yaqaano wakhtigii hore sida lagu sifayn karoo kale saddex weji inay u badnaayeen saddexdaa weji oo ahaa guurka mid af baa loo mari jiray midna waxaa loo mari jiray adduun iyo xoolo baa lagu dooran jiray midna waxaa lo odhan jiray wax dhabargaraac la yidhaahdo waa xiliyadii duulaamada fardaha ee uu shaqaynaya faraska iyo waranku oo kaloo dee waa la dhici jiray gabdhaha oo isaga ku dhaqmi jirin inta gurya la geysto laakiin hadeerto dhammaantii wuu ka leexsan yahay oo dhul kaluu raacay waxaad arki kartaa hadeerto laba qof oo nis arag oo midna afrika joogo midna amerika joogo oo hawada iska bartay sida waxyaalahan iimada facebook iyo twitterkoo kale halkaa ka sheekaystay ka heshiiyey meherkoodana halkaa ka dhacay oo lagu ohanaya hebel iyo hebelaaya iskursadoo loo hambalyeynaya oo xaguu joogaa isagu mareykan buu joogaa iyaduna xagay joogtaa soomaaliya sida gobolka sool ama togdheer oo kale joogtaa xagay iska barteen dee facebookay iska barteenoo guurkoodana hawadu ka dhaca waxyaalaha aadka inoogu soo biirayna narki jiran layaab kale moogta dhaqanka soomaalida waxyaabuu si weyn u xeerin jiray hadday noqoto guurka hadday noqoto xidiidtinimada bal waayihii hore ee siduu wanaagsanaa iyo siyaabaha dadka deegaanadu ay u ilaalin jireen oo kale bal nooga war guurka soomaalida qadarintiisa iyo qiimayntiisu waxay ahayd qodobo la yaqaano sodohda waxay ahayd qiimayn gaaraho la yaqaano sodoku oo deysna aabihii a wuxuu lahaa qiimayn iyo qodobo la yaqaano seedigu qiimeyn gaar iyo qodobo la yaqaano lahaa gabadha dimaashaday sidoo kale lahayd mid waliba wuxuu lahaa muctamar iyo miligo gaar ahoo lagu yaqaano oo hadii lahayba leeyahay aan waxna lagu dari karin waxna laga dhimi karin laakiin hadeerto intiiba way dhaafto xaaladdu waxay maraysaa inaan waxba la kala soocin isma ay arki jirin iyo sideediyo halka haddiina iska salaamaan oo qaab iyo farxad iyo nabadgelyo isku salaamaan may isma arki jirin hadeerto waxaad arkaysaa iyagoo murmaya ama is haysta ama hadday doonto sodoh bur sidato wiil diraysa ama wiil saanti sodohdii caanaya marka aad iyo aad bay hadeerto uga lunsan tahay majarihii iyo waddadii ay lahaan jirtay iyadoo in badanoo laftigeeda ha deerto ama diina ha dabarto ama dhaqankii ha dabree in wanaagsanoo badani ay jirto oo aan dhammaan laga wada tegin wuxuu ku wanaagsanaa guurkii miyiga oo aad is leedahay waadna ku garaasatay oday ka sheekeyna u ah iyo waxyaabaha ka dhaqlahaan adigu aad soo gaadhay maxamedow wuxuu ku wanaagsanaa guurka labada qof markay isdoortaan ama laysa siiyo ama sida dhabargaraacaba ay isugu yimaadaan laba qofood meel dejiyo oo la xooleeyo oo dhaqma oo deganaad u lahaan jiri qarniyadaa hore guur bayna maqli jirnay laakiin furniin maynan maqli jirin furniinku wuxuu ahaan jiray wax dhif iyo naadir aad iyo aad iyo aad iyo aad wuxuu yar buu ahaan jiray oo calaamooyinka aadka umacnaha yar oo tirada yar furniin ila arko bay ahaan jirta laakiin hadeerto waxaa laga yaabaa bishii horaad waxaad arkaysaa qof dumaro lagu odhanayo waa aroos oo hebel baa guursaday laba bilood kabacdi baad waxaad maqlaysaa heblaayo waa aroos oo iyaa guursaday hebel wasuutay waagii dhowaad aroos ahaydoo hebel gabay kala tago oo mar horay kala tegeen hebel beraws hadda waa iska laba bilood ee tisxiltaatay toon xagga shareecada marka loo noqdo qofta dumara marka la guursado iyo marka la furo furninku saddex bilood cadiidbax waa leeyahay iyadii laba bilood gudahood baa waxaa ku bilowmay oo ku dhammaaday guur feer degan kala tag iyo furitaan isla labadii bilood oo aan dhammaan baa waxaa biloomay haddana guur labaad inay gasho taa qodobkaa shareecadii waa lagu gefay oo cadadbaxu isagaaba saddex bilood qofta dumara marka la furo saddex bilood bay shareecadu ogoshay inay cadadbaxdo laakiin iyadii waxeediiba laba guuroo kala gedisan iyo macaal cadadbaxoodii oon dee wakhtiba loo eegin iyo shareeco baa laba arrintaas ka dhexdhaq maxamedow miyiga oo kale dee habka guurka oo kale wuu iska adag yahay dadka miyigu ay ku xisaabtamaan xilliga barwaaqada oo kale ninka dhallinyarada oo kale u diyaargaroobo qoyskiisu ay ku qalqaaliyaan goormaa guur ahaan la odhan karayaa ninkaasi guur buu diyaar u yahay se dadka reer miyigaa inuu guursado maxay iyagu ku caawiyaanna maxaana looga baahanya wiilka reer miyigaahi wuxuu guurka u diyaargaroobaa marka ku barwaaqaa ama dayr barwaaqaiya ay da'do waxaa ku caddaynayso markhaati kaca nimankii geeldhaqatada ahaa ee geela aad u dhaqanayay waatay geela ugu heesayeen xilli jiilaalkii dheeraaday oo halkii laga sugayey guur la waayey gugaas oo iyadoo diraacidhamaaiyadoo xagaa dhammaaday diraac la sii galay watuu ugu heesayey geelii ku waraabinayay waxba gabadh yahay gu la waayo guursan maynee garaaraha iyo guudka hay fidhi oo wakhtigii gulla eegaya isagiiyo gabadhu de ay ugu gudbi lahaayeen saddex bilood lasoo dhammaystay diraaceed ama xagaa oo kale baa saddex bilood jiilaal sii bilaabmay oo kale ya marka gabdhihiioo darka joogo meelahan joogo meelahan marmarayo ama xoolihii celcelinaya ama dhaankii la jooga buu iyadoo wakhtigii ay sugayeen uu jiilaal noqday oo aan wakhtiga ahayn isagiiyo gabadhi midna jaanis isu haynin buu wuxuu sheegaya isagoo gabdhihiina maadee isha dhinaca bidix ka eegaya iyana ay dhinaca bidix ka eegeyso jaaniskii ay doonayeen iyo barwaaqadiina naxariistaasna doorka aan la helin buu dhinacna hashuu waraabinaya ka qancinaya oo heesaya dhinacna inantiibuu ka qancinaya ya uu leeyahay waxba gabadh yahay gulla waayo guursan maynee garaaraha iyo guudka hay fidhin marka taasaa waxay markhaati inooga tahay xilliga raxmaadoo ee dhulku barwaaqa noqdo ee dooxyadu buuxsamaan ee ubaxu soo bixay geedu isqabsadaan in xilliga hamigii guurka iyo kii hadduu doono gabadh ballan la lahaa uu maalintaas u jahaysanayo inuu labadiisa dhinac eego oo gabadh eego
waxaa la odhan karayaa waayihii hore isbarashada in dhalinyarada miyiga joogtaa isbartaan inay aada u adkayd bal ka waran xilligaa hore iyo hadda xilligan aynu joogno marka laga hadlayo dhaqanka soomaaliyeed guudahaan deegaanada soomaalida isbarashadu waxay ahayd mid hufan mid aan isgaarsiintan iyo taleefanada lala ordaya lahayn mid ah laba qof oo iska hor timaada oo si kafoolkafoola isaga hor timaada sidaa kafoolkafoolka ahoo salaan iyo reerkee tihiin walaal iska warrama woodhaya wiilku gabadha iska walaal waa nabad walaal reerkee tihiin reerka halkaa degan oo waa reerku waa reerma waa reer hebel adigu ina ayaa tahay ree hebel magacaa heble ayaa la yidhaahdaa magaase odhanaysa adigu reerkee tahay walaal reerkaasaanahay haye ina ayaa lagu yidhaahdaa ina hebel saasaa laysku baranaya haye walaal oma inan baa tahay iyadoo badanaa inannimada aan laisweydiin jiroon calaamad kala lahaayeen saddexda dumarku uu qaybsan yahay gabadha garoobta iyo midda xaaska ah muuqaalkoodaa raggu kala gelan jira marka aad u soo jirto hal kiiroo mintir iyo wixii ku dhowdhow waxaad kala garanaysaa habka lebiska iyo habka socodka iyo habka istaagga ay leedahay ayaad waxaad ku garanaysaa inay gabadh tahay guudadle iyo inay tahay mid xaaso oo la qabo iyo inay mid tahay garoob oo aan la qabin muuqaalkaasaad kala garanaysaa kuuba kala sheegay oo nin murtida iyo macnaha ka guran mooyaane nin kalimaba wereysan jirin oo kumaba soo qaldami jirin oo qof dumara oo la qabo ninku intuu ku soo baydho dee shukaansi kulama qaldami jirinoo marka hore bidhaanteedu garanaya gabadhu guudad bay leedahay baa laodhan jiroo timaha intay fidho bay halkaa ka sii dayn jiray dambe qofta dumare ee la qabaana ya qof dumaro waxay ahayd gamboolaya ya islaanta iyo garoobtuna calaamada kale lahayn iyana waa la yaqaan
waxyaabaha uu guurka miyigu sharafta ku lahaa maxay tahayne ee sida weyn dhaqanka soomaaliyeed oo qiimaha ugu laha
wuxuu ku lahaa wuxuu ku lahaa guurka miyigu sharafta in gabadh reer dhaladoo qurux badan oo gurigoodii joogta la arko inay qabiila aragto war ninkaa hebele gabadh baa u joogta in qabiiladaas iyadoo qabiila ay gabadhaas soo doonto inay qabiiladii kale u soo ardaa fadhiisato in halkaa duleedka iyo jeexa ardaa looga dhigo inay saddex afar habeen fadhido in qabiiladii kale tahdo waysku noqonanaa inay hiday doonaan niman maqan iyo kuwo waxgarada iyo loo yeedho inay gabadhu yeedhato nin aan walaayadeeda loo dhaafinoo bixiya ama reerka caaqilkii ha ahaado ama ha ahaado reerka ninkii ugu weynaa raggaa walaalahood aabbaheedoo jooga inuu yahdo dee hebel baa mas-uul noo oho ilaa uu yimaado arrintaana suga in gabadhaa laba jarbo sida magaha la kala qaato iyo laba qabiilo isugu timaado inay laba qabiila isweydiisato inay laba qabiila isa siiso in la yahdo waa xoolali in la yahdo waa bixinay xoolaheeda waa naga diyaar in la yahdo boqol iyo baarqabkii keena inay noqdaanoo gabadha iyadoo la siiyadoo u doonan ay boqol iyo baarqabkii keenaan in gabadha doonanee reer u doonan haddaba waa afka meher kuma dhicin aan reer kale ku qaldamin nin kalena kusoo qaldamin la waa doonanta hibli oo sidaa lagu qiimeeyo inay xoolaha keenaan oo miiska kusoo tiriyaan in xoolaha marka laga tirsido loo meheriyo oo la siiyo in markaa loo meheriyee la siiyey iyadoo awr aqala iyo awr xerya ah ay u raran yihiin oo beel guuraysaa ay tagto hadda waa beel dhan oo guurayso iyadoo xoolaheed istaba socdaan ah oo ay deegaankii tagto in deegaankii soo dhoweyn iyo durbaan iyo ciyaar looga sii diyaargaroobo yah waa garteen maxamedow hadda maxaa isbedelay dhaqankii waxaa layidhi miyigii magaaluu ku sii siqaya isdoonistii iyo in gabdhihii lalahaas aawo kobtii xoolaha lagu raacayo loogu tago ay meesha ka baxdo bal ka waran waxyaabaha aad u soo joogta ee dhaqankii soomaaliyeed oo sudhaca ku yimaada ama milanka ay isdhex galaan dhaqamada kala duwan ee miyiga iyo magaalada
waxyaalaha bedelay waxay tahay in aan gabdhihii qiimahoodii iyaga laftigoodu qaarkood ay dhammaan ma wada ay ka tallaabsadeen inay ninay laba casho wada hadleen iska raaceen markiiba in haddana iyadoo shalay reerkoodu gabadh ku ogaa berri iyadoo garoobay nin u degan ama ay nin kala tageen la arko in xaaladdii oo dhammi wax fudud ay noqotado ay noqotay warqad bacda ayare dabayshu sideeto tirada ugu badan laakiin iyana ay weli jirto tira milgihii iyo miisaankii iyo wanaaggii iyada laftigeeda
waxyaabahaasoo dhan karayso waa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo dhaqankii lagu dheganaado oo ka magaalada jooga iyo ka miyiga jooga maxay tahay
dhaqankii in lagu dheganaado oo dhaqankii ka awow ka awow aynu ku soo kornay ee lahayn ee wanaagsanaa ee ahaa kala dambaynta iyo ismaamulka iyo wanaagsanaanta in lagu waxaysmaado in wax walba laga dhigo wax walba in laga dhigo wax aan noqonin wax maanta waxoodii ka taga waxoodii dhaqan iyo waxoodii diimeed labada midda aan laga kaxaynin oo dhaqan baynu lahayn dhaqankeenu diintu ku salaysna waa gartay maxamed adigu maxaad ku garaadsatay
waxaanu ku garaadsanay iyadoo gugiyo dayrta la kala yaqaano diraacdi iyo xagaagana la kala yaqaano iminka lama kala yaqaan wuxuu koonaya roobka daaya muxuu yahay waxyaalahaadka ugu khatarsan roobka daaya muxuu yahay buu ku odhanaya war xamaadadii ilaahay haddana aynu astaamaha u kala lahayn ya oo dirir iyo diraac kala ahaa inaan intii la kala garan awal dirir baa la kala garan jiray xays baa la kala garan jiray waxyaalaha kuwooda yarar baa la kala garan jiray laakiin haddeer guy iyo dayr buu kala garan layahay diraac iyo xagaana wuu kala garan layahay ma jirto kala garan maayo xukunaya roobkan daaya muxuu yahay kii horeen soo dhaafnay daayna muxuu habka guurka magaalo ayna miyiga siduu yahay hadda habkii guurka miyigu kaa magaalo laftigiisii daba socdaado gabadhii miyiga lagala soo baxayaa mid bay heshiinayaan waa la soo baxayaa magaaladu la soo aadaya waxay odhanaysaa magaalada haddaadan iga dhisaynin kuma rabo hadda miyi bayba degan yihiin waxay doonayaan xoolo inay raacdaan haddii la doono wuu soo kaxaysto waxay magaalada haddaadan iga dhisayn kuma rabo markuu magaaladii keena la dhiso ma odhanaysaa tegi maamaayo halkaan joogayo oo halkan maxaa inoo yaallay markaasuu saa ifurada way warqadaydiisa aanu haddaadan waxaad mooddaa inay reerkoodii ka xoroobaysado ay doonaysa inay reerka hogaanka usii geyso ninkan ku rafiiqdo nidaamadaas aad uga taagan waxyaalaha la yaab gale reer miiga iyo dadka reer magaalka keebaa saameyn ku leh xagga qoysdhisidda iyo in la kaalmeeyo iyo in kaalo loo ururiyo qoys meel taagan uu noqdo bal labadaas barbardhig mar leyba reer miyiga ku wanaagsan haddeer laftigeeda markii horena dee iyagu hodan bayba ka ahaayeen iskaalmaynta haddeerna way iskaalmeeyaan kaaladii iyo wixii weli waxbaa ka sii jira aan aad u weynayno boqolkiiba toban ama wax ka yara laakiin qolada magaaladu ninku hadduu gabarh damco waisagii xiniyihiisu fuulaya haddii hooyo iyo aabba wax ku biiriyaan oo dad wanaagsanoo waxaysta yihiin waa meesheeda laakiin cidna iskuma kaabtaa oo nin iyo raganimadiis talooyinka ugu dambeeya aad soo jeedinayso barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka idaacadda v o a maxay
waxay tahay tahay ruux walba in sidoodii hore loo raaco oo dhaqankii waanu dhegnaye maynan ilaawine aynu odayaashii iyo islaamihii iyo soo jireenkii aynaan siday waxaanay ahaan jireen waxoodii aan garanaynin in la isku baraarujiyo xaalo walba xaajadeedii diimeed iyo xaajadeedii dhaqan in la qaabilsiiyo teeni hore mid inooga wanaagsan ma jirto wixii aakhiro toonne wartii dhaqankeeni wanaagsanaaye soo jireenka in la tiigsado laga tago dhaldhalaalkan iyo habkan inooga yimid dunida casriga iyo dhaqamada aynaan aqoonin inta looga baahan yahay ee aan dhaqankeenna iyo diinteenna ka hor imanayn in laga soo qaato casriga dhegeystayaal intaas waxaynu uga barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idin ka imanayay magaalada kalabeydha xarunta gobolka sool waxaana barnaamijkaasi marti noogu ah maxamed cawaan maxamed muuse ismaaciil waxaana uu ku saabsanaa guurka iyo dhaqankii hore ee soomaaliyeed
cabdikariim olol ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad weli nagala socotaan waa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan umuuraha islaamka waa kan cabdixaafid cawal ismaaciil
kulanti wanaagsan hadalkiinba khiyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka dowladda maraykanku waxa ay ku tilmaantay heshiiskii shiinuhu garwadeenka ka ahaa ee iiraan iyo sacuudiga arrin wanaagsan inkasta oo ay dadka qaar u arkeen calaamad muujinaysa in miisaankii washington ee riyaad uu sii yaraanayo barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguraynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo dadka khubrada ah ee ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay inuu sees u yahay kaalinta sii kordhaysa ee bejiin ku yeelanayso dhinaca ganacsiga iyo diblomaasiyadda ee gobolkaasi khubradaasi ayaa intaasi raaciyay in qaabka is-horkaymaadka ah ee marar badan maraykanku ula macaamila iiraan haddana weli la arki karo faa'iido xidhiirkaasi ka dhalan karta rofesor magaciisa la yidhaahdo george hany oo ka tirsan jaamacadda boston ee dalka maraykanka ayaa sheegay in xidhiirkaasi uu wanaagsan yahay washington tehraan iyo riyaadba laakiin dadka qaar ka faalooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay qabaan inuu arrinkani hoosudhac ku yahay saameyntii washington ee bariga dhexe gaar ahaana dalka ugu cududa weyn ee sacuudiga oo tan iyo intii uu biden madaxweynaha noqday waxyaabo muuqan karaa ay isbedeleen maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalkan britain ayaa weydiiyey haddii ay jirto saameyn heshiiska iiraan iyo sacuudigu ku yeelan karo washington xamdi xaafid heshiiska dhex maray iiraan iyo sacuudi carabiya ee soona wanaagsanaanayo ma ah mid farax gelinayo maraykanka maadaama iiraan iyo maraykanka ay col yihiin oynan isku fiicnayn saaxiib dhow oo maraykanka oo sacuudi ah in uu calaaqaadka la soo ceshto ee iiraan maraykanka waxay oga dhigan tahay kala fogaasho iyagii sacuudiga ay kala fogaadeen kaba sii darane waxaa halkaa caddaatay in maraykanka oo bariga dhexe isaga ay u xirneed ee lala soo galay bariga dhexe oo saameyntii shiinaha ay runtii hadda kaga xoog badan tahay bariga dhexe arrimahan oo dhanna waxaa ku kalifay in dowladaha khaliijka ay ku dadaalaan in amnigooda qaran iyo darisyadooda ay la heshiiyaan xiriirkana wanaajiyaan bashaar asad iyo lasoo dhoweeyey maxay aheeday xiriir guud oo mandiqada carbeed ka dhacana laga shaqeeyo waxaa keentay in maraykanka uu dayacay oo dagaalkii iiraan iyo dowladaha khaliijka khaasatan imaaraadkii sacuudiga ee iiraan ay ku wada jireen ee yeman ka dhacayey ay ku cidleeyeen ooynan garabku siinin marka dowladahaas waxay u jihaysteen dhanka bariga taas ayaana keentay in uu sacuudigu gacanta maraykanka ka baxo rofesorka ka tirsan jaamacadda boston ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu heshiiskani u noqdo washington inay ka fakarto siyaasadaha ay kula dhaqanto wadamada qaarkood tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne joe biden sidii aynu sheegnay waxaad moodaa in xidhiirka washington iyo riyaad oo hoos u dhacay waxaa jira booqashooyin uu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ku tegay riyaad laakiin aan midho badan dhalin dhinaca kale waxaa weli taagan dadaalka uu maraykanku ugu jiro in ay israa'iil iyo sacuudigu yeeshaan xidhiidh caadi ah inkasta oo ay riyaad dhowaan ku xidho xidhiirkaasi arrinta falastiin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaannu idin leenahay ijmac wanaagsan
waa tahay dhegeystayaal markana dhinacii muusiga ayaan jallaacaynaa waxaad ku soo dhowaataan heestan
munacay kala tahay la catiibay anigune cidda lama ammaano cuyub looma heese munacay kala tahay la catiibay anigune xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasiye xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay iyo doon cadceed jirin caawiskii iftiintae awa daranta fiidkii dhulka cidhi filaacil iyo doon cadceed jirin caawiskii iftiintae xaramko la ciidiyo
heestaasi muna uu qaaday fanaanka maxamed bikey waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo